subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington waa aroornimo isniina bisha mey waa lix sanadka labadakunaafarlabaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka fuuliyeen gobolka gedo dhibaataan gaadhsiinnay waan dagaalannay haddana waxaan joogna waa shaatoolow habbadan bay nagu soo rideen jidgooyintay noo galeen meel kasta waa istaagni ma hayno waad ogsoon tihiin shacabkay ku melmeen maalkiisay bannaysteen dhiiggiisay bannaysteen annagana waxaan rabnaa inaan ka dhicinno waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo awoodo la siiyey booliska dalka swiden si ay uga hortagaan kooxaha rabshadaha ka sameeya dalkaas
sharcigani wuu jiraa luqadda swidishka waxaa lagu dhahaa visitakhuf sunar waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ashaanigtu ay ku nool yihiin
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo dadka reer jaad ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta ah saddex sano kadib markii hogaamiyihii milatariga uu la wareegay talada dalkaasi waana markii ugu horreysay ee ay doorashadan madaxtinimo ka dhacda gobolka saaxil ee afrika tan iyo markii ay halkaasi ka dhaceen muwjado afgembi oo isxigxigay falanqayaasha ayaa sheegaya in maxamed idriis debi oo xukunka la wareegay bishii abriil markii ay fallaagada dileen aabihii idriis debi ay u badan tahay inuu doorashada ku guulaysto inkastoo hogaamiyaha mucaaradka uu soo jiitay taageerayaal fara badan ka badan intii laga filayey intii uu ku jiray ololaha doorashada debi ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono amniga sharciga iyo islamarkaana uu kordhin doono wax soo saarka korontada codbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada maraykanka ay si kumeel gaara uga baxayaan dalka jaad oo ah xulufada muhiimka u ah reer galbeedka ee gobolka galbeedka iyo bartamaha afrika gobolkan ayaa waxaa xodxodasho siyaasadeed ku haya ruushka waxaana uu dhibaato amni ku qabaa kooxaha jihaadiyiinta ah goobaha codbixinta ayaa furmaya goordhow oo toddobada haruurnimo ah waxayna xirmayaan shanta galabnimo ilaa iyo siddeed milyan iyo bar qof ayaa isu diiwaangeliyey inay codeeyaan natiijooyinka kumeelgaarka ah ayaa la filayaa inay soo baxaan koo iyo labaatanka bisha mey halkaa natiijada kama dambaysta ah la filayo in lagu dhawaaqo shanta bisha juun haddii aanu jirin musharaxa ku guulaystaa inta badan ama inka badan konton boqolkiiba cododka la dhiibto wareega labaad ayaa la qaban doonaa juun labaiyo labaatankeeda israa'iil iyo xamaas ayaa weli isku maandhaafsan sidii ay u joojin lahaayeen dagaal ku dhowaad toddoba bilood ka socday khaza kaasoo ay ku dhinteen tobannaan kun oo qof kuna qasbay in ka badan hal milyan oo qof oo falastiiniyiina inay guryahooda ka cararaan isagoo ku sugan qaahira hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa sheegay in kooxda falastiiniyiinta ah ay doonayaan xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa wuxuu ugu yeeray gardarada israa'el islamarkaana damaanad qaadaysa kabixitaanka ciidamada isra'el ee khaza halka xamaas ay sii daynayso ku dhowaad boqol haystayaal israa'iiliyiina oo ay ku bedelanayso sii daynta boqolaal falastiiniyiina oo xabsiyada isra'el ku jira bayaan uu shalay soo saaray haniya wuxuu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu inuu mas-uul ka yahay sii socoshada gardarada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadinta nabadeed buu yidhi netanyahu wuxuu diiday in la joojiyo dagaalka taasoo uu sheegay inay ka dhigan tahay in xamaas oo khatar joogto ah ku haysa maamulka yuhuudda gacanta loo geliyo khaza ciidamada ruushkana waxay duqeymo cirka ah u geysteen ciidamada ukrain ee ku sugan gobolka doneski iyo magaalada kharkiif axaddii shalay weeraradaas oo ay ku dhinteen saddex qof ugu yaraan toddobiyo toban kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiisha ukrain sheegeen duqaynta ruushka oo uu u adeegsaday gantaalada hawada laga hago oo laga soo tuuray dayuurad ayaa ku soo aaday xili labada wadan laga xusayey ciidda eystarka ee masiixiyiinta orthodoxiska wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay axaddii shalay in ciidamadeedu ay la wareegeen tuulada okestreen oo ay ku nool yihiin saddex kun oo qof ciidamada ruushka ayaa ku sii siqaya bariga ukrein gaar ahaan gaarka magaalada istraatiijiga ah ee kashifya halkaas oo ciidamada kiyef ay sugayaan gargaarka milatari ee maraykanka oo ka caawinaya inay dib u riixaan ciidamada ruushka degeysanayseena waa idaacadda v o a oo toos sidan kaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay ee maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka gedo ka socday gaar ahaan inta u dhaxaysa degmooyinka luuq iyo doolow howlgallo lagula dagaalamayey kooxda al-shabaab waxaana howlgalkaasi faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo sida uu faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray magaalada kismaayo wariyaha v o eda aadan maxamed salaad howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayey deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaana deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi gado dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexaysa luuq iyo doolow kaasoo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoos taga degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow ay gaareen xubno ka tirsan al-shabaab islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxaay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka gado gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya luuq iyo doolow mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi siday hadalka u dhigeen kooxda al-shabaab islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa ka warbixiyey ugu horeyn ujeedka howlgalkan cismaan nuux xaaji macalimo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa luuq iyo doolow halkan waxaa kaloo nagu mahad celinayaa maamulka degmada ugu horreeya guddoomiyaha guddoomiyihii yurkub dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku rahdaa ciidanka hogaaminaysay waxaa ka dhacay halkan howlgal qorshaysan oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa go'doon ahaa muddo wakhti ahba waddada u dhexaysa doolow iyo luuq maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada luuq dhanka kalena waxay ka soo howlgaleen beled xaawa iyo doolow ayagoo hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaaduulaha ee qaybta iyo saraakiishii boliiska iyo nabadsuguddaba dhammaan maxaan ku rahdaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday halkaa waxaa ka dhacay dagaal aad u ba'an nimankii nabadiidka ahaana waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran ilaa afar qof waa kaga dhinteen halka iidaheed dhowr qofna maxaan ku rahdaa dhaawac ay ku jiiteen aad iyo aadaan maxaan ku rahdaa ugu mahad celina ciidanka xogga dalka soomaaliyeed si ay saaka u dagaalameen insha allahu tacaala howlgalkan waa sida u bilowday mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku rahdaa meelaha uu sii joogi doonin waxaan jecelnahay taliskayaga inuu noqon doono geed weyne aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada maamulka degmooyinka siday u gurmanayaan maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow iyadoona mas-uuliyiinta maamulku ay sheegeen in ujeedka uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka waddooyinkaasi oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a qaar ka mida soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu dareensan yihiin inay bannaan tahay oo ah qoritaanka bugaag sheekooyin dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro carruurta soomaalida ee ku nool waddamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo bugaagta afka soomaaliga ku qoran ee dhowaanahan ku soo badanayay soomaalida qurbaha gudaheeda ayaa noqonaya xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhex mara carruur soomaaliyeed oo ku dhashay ama iyaga oo yaryar la geeyey waddamo badan oo ku yaala qaaradaha adduunka islamarkaana lagaga hadlo luuqado kala duwan balse marka af soomaaliga bartaan ay u sahlanaan doonto inay isfahmi karaan sheekooyin isku mid ahna wada akhrisan karaan saare ciilo nuur ayaa warbixintan inoo haysa guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhowaad laba bilyan oo caruura oo da-doodu ka yartay afar iyo toban jir waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku sugan inan la deris tahay dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqangelinta xeerarkaasi cabdiraxmaan cali buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanka iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa daadii ugu horeeyey ee ku saabsan xuquuqda caruurta janeefa lagaga wada hadlay laisuna adkartay taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ah ka hadlaya qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye laakiin qaar baa dee aasaasiya sida tusaale ahaan oo kale inuu qofku xaq u leeyahay noolaado inuu xaq u leeyahay in waalid teergareeyo ama daneeyo ama koriyo uu jiro haddii waalidan jirin qaraabo ama cid kale ama dawlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu jibiyo ah uu ku koro waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waayaaragnimada caruurtu waa qayb ka mida xuquuqda caruurtu ay asaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan caruurta soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkood isafaqoon islamarkaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo soomaaliya ayaa isku xil saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta soomaalida ee qurbaha joogta nimco nuur waa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada helsinki ee dalka fiinland waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay sidoo kale nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan waxaan ahay hooyo waxaan ka shaqeeyaa iskuullada waxaan ahay macalin dhiga luuqada soomaaliga iyo diinta islaamka public schoolka helsinki waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta soomaaliyeed application google maaragtay play storeka ay kasoo baxsanayaan oo ah somali car games ay ku raadsan karaan magaca somali car games waa firiyey waa qeyb ka mida dhaxalka aan rabo inaan caruurta soomaaliyeed u reebo anigoo runtii aada ugu faraxsan hawshaas waxyaabaha ugu badan oo maaragtay igu dhaliyo waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waktiga adag oo bulshadeena ay ku jirto sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl is-ixgelin kala dambeyn maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jirayna ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsigelinayo si aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reera guuraanaac iyo waxyaaba maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabaal iyo wax iscunay si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaan qaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho ay ka baranayaan nidaam ay ka baranayaan maaragtay nolol ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasulo ay ka baranayaan in la iscafin karo ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah hibadiisaasna uu aqoonsan karo dareenkiisa uu aqoonsan karo soomaalida ku nool dalka sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadla ah oo caruurta u gaara kaasi oo ay ka qayb galaan caruur badan qorayaal caana macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada muuse maxamed ciise oo muuse dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo caruurta soomaalida ugu tala galay sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi ujeedadu waxa weeye in suugaanta carruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado caruurta codkooda la maqlo iyaga laga hadlo lalana hadlo marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya iyo tarbiyada caruurta buwaag aada u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala qorayaal inta badan aanu dhowr wadan oo kala duwan oo sida maraykan iyo norway iyo denmark iyo waddanka iyo hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaada ama caruurta laftigooda ayaan ka marnayn oo iyagu lagama sheekaynayo lagama hadlayo iyagaa ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruurta daadoodu labaytoban jir ka yar tahay ay soo bandhigayaan sheek xaradun maahae qorayaasha imika xitaa qurbaha usoo baxay waxay alifeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaan qaadaya nolosha casriga ah amaba noloshan maanta ay caruurteena dibadda joogta ay ku nool yihiin dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaanu warbixintan lamida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha soomaalida ee ku sugan geeska afrika
mahadsanid saare ciila nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay haatana qaaradda yurub baandooriyaha marwana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha naadirka ah ee la isku raaco marka la eego siyaasadda kala qaybsan ee maraykanka iyadoo ra'yi ururintu ay muujisay boqolkiiba dadka maraykanka ay taageeraan ugu yaraan qeyb ahaan sharciyeynta maandooriyahan laakiin dadka u dooda sharciga xashiishadan ayaa sheegaya in midkoodna musharaxiinta ugu horeeya doorashada madaxweyne ee dalkan maraykanka uusan ka faa'iideysan mowqifka dadka sheeka arrintan ku saabsan oo ku saabsan dalkan maraykanka ayaan idin hayaa ku dhowaad saddex meelood meel dadka maraykanku waxay ku nool yihiin gobollada ay marwaanadu qayb ahaan sharci ka tahay gaar ahaan marka loo adeegsanayo ujeeddooyin caafimaad laakiin xashiishadda gebi ahaanba waa sharci darro marka loo eego sharciga federaalka maraykanka iyadoo lala meeldhigayo daroogada herowinta iyo midda loo yaqaano l s d oo labaduba hadda aan loo adeegsan karin sababo caafimaad inta badan codbixiyaasha maraykanka ee aaminsan intaasi wax laga bedelo ayaa ka dhigaysa xashiishadda fursad hor taalla musharaxiinta madaxweynenimada ee joe biden iyo donald trump gaar ahaan codbixiyaasha da'da yar sida laga soo xigtay scott smart oo ah qof bulshada abaabula lana shaqeeya hay-adda the new georgia project
dad badan ayaan fahmin siyaasadda dad badan ayaan garanayn sida siyaasaduhu ay u saameeyaan nolol maalmeedkooda waxaan u malaynayaa in xashiishaddu ay tahay arrin kicinaysa oo xiiso gelinaysa dhallinyarada in ay fiiro gaar ah u yeeshaan iyadoo ka hadlaysay horaantii bishan bandhigga qaranka ee arrimaha xashiishadda iyo shirweynaha siyaasadda oo lagu qabtay washington caroline philips oo ah aasaasaha bandhiggan waxay sheegtay in biden iyo trump midkoodna uusan gaarsiin codbixiyaasha fariimahooda ku aadan arrintan
labadooduba hal shay oo ay ka siman yihiin ayaa ah in diiwaankooda tixraaca xashiishadda ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn oo kordhay waxaan maqlay ballanqaadyo labada maamul midkoodna si buuxda ima aanu fulin marka la eego dhinaca biden waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha waxay ku talisay in marwaanaha loo bedelo qayb ka mid ah daroogada fudud dib u eegisna lagu sameeyo heerarka ay kaga jirto daroogada halkii laga dhigi lahaa mid sharci ah waatan mar kale caroline philips
siyaasadda aqalka cad ee hadda jirta ee mariwaanaha ayaa weli ah midaan caddayn waxaanay siiyeen calaamado waaweyn oo muujinaya inay diyaar u yihiin inay u wareegaan jadwal dejinta laakiin waxay u badan tahay inay dib u jadwaleeyaan daroogadan si kastaba ha ahaatee ma aanan arag ficil lagu xoojinayo hadalladooda sanadkii labada kun sideed iyo tobankii madaxweyne trump wuxuu sheegay inuu taageerayo dadaalada lagu joojinayo mamnuucidda federaalka ee marwaanada oo uu gobollada ikhtiyaar u siinayo sharciyeyntiisa sharcigaas weligiis ma dhaafin koongareeska trump ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey tv-ga newsmask sanadkii hore in daraasaadku ay muujinayaan in marwaanaha uu yahay maandooriye waxyeelo geysta laakiin marka la eego dhinaca doorashadu uu yahay wax ay dadku jecel yihiin
rikoorhka raadraaca trump ee xashiishadda ayaa ahaa midaan waafaqsanayn sida ugu fiican waxaan maqalnay labadoodaba in dadka daroogada ku iibiya suuqa madow xabsiga la dhigo oo xitaa la dilo waxaan u malaynayaa inay taasi tahay qaar ka mida hadallada cabsida leh ee ku xeeran arrintan laakiin waxaan sidoo kale aragnay iyagoo cafis u fidinaya dadka lagu xidhay ka ganacsiga xashiishadda mowqifyada isbedbedelaya ee codbixiyaasha maraykanka ee ku aadan marwaanada ayaa waxaa muujiyey ra'ibaaris ay samaysay sharikadda galob sanadkii hore labaatan boqolkiiba dadka waaweyn ayaa taageeray sharciyeynta xashiishadda taasi oo ah in ka badan labalaab tirada hore u sheegtay inay doorbidayeen sharciyeynta sannadihii labada kun morgan fox agaasimaha siyaasadda ee ururka qaranka ee dib habaynta sharciyeynta marwaanada
tani waa arrin si isa soo taraysa muhiim uga ah codbixiyayaasha gaar ahaan dhallinyarada codbixiyaasha ah iyo musharax kasta oo doonaya in uu horumaro oo uu codkooda helo haddii ay ahaan lahayd doorashada madaxtooyada koongareeska ama sharci dejinta gobolka ama sharci dejiyayaasha maxalliga ah haddii ay iska indho tiraan arrintan iyaga ayay ku soo laabanaysaa codbixiyaasha da'da yar ee doonaya sharciyeynta marwaanada waxay rajeynayaan in maamulka biden uu tallaabo ka qaado xashiishadda ka hor doorashada novembar
halkaad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa washington haatana dalka sweden ayaan aadi doonaa marka horese booliska dalka sweden ayaa la siiyey awood ay ku joojiyaan kuna baaraan da'yarta ama dhalinta xirata funaanadaha koofiyadaha leh ee ay uga shakiyaan inay maagan yihiin falal anshaxa bulshada ka dhana ra-iisul wasaaraha sweden olf christirson ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ay ugaarsan doonaan oo ay jebin doonaan kooxaha dembiilayaasha ah ee rabshadaha dalkaasi ka sameeya dadka u dooda xuquuqda bulshada laga tirada badan yahay ee sweden ayaa ku doodaya in awoodan booliska la siiyey ay ku bartulaameedsan karaan dhallinyarada madow qaab cunsireeda ku jirto wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan leyla cali cilmi oo xubin ka ah baarlamaanka dalka sweden waxay ku bilaabaysaa faahfaahinta ku saabsan sharcigan cusub
walaa horta aad baad u mahadsan tahay sharcigani wuu jiraa luqadda swedishka waxaa lagu dhahaa visitakhub sunar waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ajaanibtu ay ku nool yihiin waxaa muhiima dadku inay fahamsan yihiin sweden waa wadan segregation aada u fara badan uu ka jiro marka dadka ajaanibka waxay ku nool yihiin xaafado u gaara marka isbaarooyinka xaafadahan ayaa la dhigayaa waxaa la dhigayaa wadooyinka baabuurta ay maraan waxaa la dhigayaa ilaha xaafadaha laga soo galo meelaha basaska laga raaco tareemada laga raaco isbaarooyinkanna waxa weeyaan waa isbaarooyin dadka lagu fatashayo iyadoon dadka loo kala aabayeelayn wixii xaafadaa ku nool oo dhan lagu baarayo run ahaantiina waxa weeyaan waa sharci dood badan uu ka yimid oo ururo badan oo sweden ay dood weyn ay ka bixiyeen khaasatan urur weyn oo cunsuriyadda iyo xuquuqda insaankaba aada uga hadla oo la dhaho civil rights defenders ururkanayta waxa weeyaan wuxuu xaqiijiyey midda ugu horeysa sharciganayta inuu yahay sharci u gafeeye xaquuqda insaanka inuu yahay sharci lagu midabta kooraya dadka ajaanibta oo xaquuqdooda insaanka lagu tumanayo waana sharci ujeedadiisu xaqiiqda markii la fiiriyo cunsuri cunsuriyad ku dhisan waa tahay marka xildhibaan leyla haddii sharciga loo adeegsanayo xaafadaha ay jaaliyadda dadka laga tirada badan yahay ay ku badan yihiin dabcan ay soomaaliduna ku jirto sidaa aad sheegtayna aad tiri waa sharci yani ay cunsuriyadi ka muuqato ka siyaasiyiin ahaan ama guud ahaanba jaaliyadaha jaaliyadaha kala duwan ee ku nool sweden maxaad ka qaban kartaan horta dee waynu ka doodi karnaa mar walbaba waxa weeyaan inaynu ka doodno oo muhiimaddu waxa weeyaa inaynu dhalinno oo ka doodno waa inaan ka aamusin waayo dhaliisha iyo doodaba waxa weeyaan waa waxa wax lagu bedelo moogtahay marka horta opinion building badan inaynu ka samayno waynu waynunu ka samaynaa baarlamaankaynu kaga doodnay maqaalo badan baynu kaga doodnay yacni meelo badan aynu kaga doono ilaa weli doodeeda way socotaa wax weeyaan laakiin markii la fiiriyo sharci dejinta xaggeeda baarlamaanka waana looga awood badan yahay maanta waxa weeye wadankan sweden xukuumad cunsuriya wadanka talada ka haysa xisbiga ugu weyne labaad ee xisbiga labaad ee wadankanito wada swedish democrats waa xisbi asalkoodu yacni cunsuri ah oo yacni kasoo faracmay yacnaha nazism ama nazisman waxaynu luuqada swedishka ku nidhaano marka waxa weeyaan iyaga iyagaa maanta yacni wadanka hogaanka u haya wax mugdiyana kuma jirto inay ajendadoodu tahay ajendo cunsuriya marka waxa weeyaan laakiin wax weeyaan hadda sharciganayto dacwad baa laga geeyey euda laakiin dacwadaasayto mudday qaadanaysaa dacwadaasayto waxaweye maxkamad bay maraysaa waxaan anagu ku hanweynahay inuu eudu ay go-aan gaarta ah inuu sharciga xuquuqda insaanka wax u dhimayo waa tahay marka xildhibaan leyla dhalinyarada soomaaliyeed oo kale ama guud ahaanba dhalinyarada madow ma la odran karaa dowladdii sweden si dadban ayay dambiilayaan uga dhigaysaa run ahaantii waxaan u malaynayaa horta sharciganayso sharci horta si gooniya oo dadka madowga u saameynaya maahane ajaanibta oo dhan iyo dadka xaafadaha ajaanibta ku nool ayuu sharcigan saameynaya laakiin waxaa muhiima in mar walba la fiiriyo cunsuriyadu laftigeedu moogta iyadaa kaabo kale leh oo hayrarkii bay cunsuriyadu ku shaqaysaa moogta marka hayrarkiga markii la fiiriyo qofka madowga meesha ugu hooseysa buu ka joogaa yacni sagxaddu ka joogaa marka qofka madowga cunsuriyadda lala beegsado way ka weyn tahay cunsuriyadaha lala beegsado minoritiska kale marka marka si loo eego dadka madowga iyo dadka soomaalida khaasatan waan aaminsanahay inay unu sharcigan si adag u saameynayo waayo soomaalidu waa gruubka ugu weyn ee afrikaanka ee waddankan ku nool waa tahay ugu dambayntii xildhibaan leyla dalka sweden waa dalka labaad ee ugu dhimashada badan dhinaca toogashada ee laysku dilo yurub marka laga reeba dalka albania dadka sharcigan dabada ka riixayaana waxa ay ku doodayaan in loo baahan yahay in la sameeyo arrinkan in dhalinta la joojiyo lana baadho sababtaas awgeed saa taas u aragtaa maanta ma jirto maanta waxaa booliska sweden wuu haystaa maanta sharciga wuu u ogol yahay inuu qofkii uu ka shaki qabo inuu fatasho sharciganayta laakiin qof aan shaki laga qabin iyo xaafado dhan in la baaro waxaan aaminsanahay inay inaysan gang violenceka aysan wax ka tarayn ay laakiinse wax u dhimayso yacni aaminaada bulshada yacnaha dadka bulshada ku nool societyga sweden waa inay ku kalsoon yihiin hay-adaha dowladeed hay-adaha booliiska laakiin markii boolisku qofkii yacnihii yacnihii citizenkii aan khaladka gelin muwaadankii sharafta lahaa iyo qofkii dembiilaha isku si ula dhaqmayo aaminaadaas iyo wadajirkaas bay wax u dhimaysaa way jirtaa gang violence inaan inayn problemka inaga haysto sweden laakiin ka hortagaa ka muhiimsan
taasi waxay ahayd xildhibaan leyla cali oo xubin ka ah baarlamaanka dalka sweden oo u warramaysay wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna dhinacii heesaha aanu aadno kala riixaa reerka u roon maliska rooroore rafaadka raaxa ka dambeysay codkii baxsan ah mukhtaar iidi ramadaan iyo sahra abuukar cabdi sahra dawo